what it's like. Baby, show me what it's like.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shanta iyo barka aroornimo ee xilliga washington d c waa maalin khamiisa shan iyo labaatanka bisha nofembar sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah caqabadaha ay wajahayaan macallimiinta soomaaliyeed ee dhallinyarada u badan
culeysyada ama xuquuq la-aanta ka jirto goobaha waxbarashada kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ah waxa ay ka saman yihiin mushaairiiriin waxa ay ka saman yihiin in macalinka haddii uu dhibaata ee lasoo dariisto ama qof ehelkiisa uu geeriyoodo inaanan fasax la siinin waxaa ka mid ah inay shaqada ku badan tahay
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay dhallinyarada boosaaso oo lasoo gebagabeeyey cayaarihii iyo qodobo kale marka hores waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka aan idiin akhriyo ugu yaraan siddeed qof ayaa ku geeriyooday toddoba iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax saaka ka dhacay inta u dhexaysa isgoyska tarabuunka ee dugsiga sare iyo dugsiga sare ee banaadir ee magaalada muqdisho sida ay xaqiijiyeen hay-adaha ammaanka booliska ayaa sheegay in qaraxan oo loo adeegsaday gaari noociisu ahaa saaf kaas oo lala beegsaday gawaari ay leedahay shirkad xagga ammaanka qaabilsan oo ilaale ka haysay shaqaale ka tirsan qaramada midoobey qaramada midoobey weli kamaanay hadlin qaraxan iyo haddii ay jirto khasaare soo gaaray shaqaalaheeda qaraxan ayaa sidoo kale waxa uu waxyeella soo gaarsiiyey ardayda dugsiga layidhaahdo macaasir iyo dad kale oo rayd ahaa oo ka agdhowaah goobta uu qaraxu ka dhacay kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan iyagoo sheegay in ay la beegsadeen ciidamada amisom gobolka georgiya ee dalkan maraykanka ayaa xerbeegti waxa ay saddex nin oo caddaana ku heshay dembi dilah oo ay u geysteen axmed arberi oo kasoo jeeda bulshada african americanka ah iyaga oo soo gabagabeeyey kuna soo gabagabeeyey maxkamadda heerkeedu sarreeyey oo ka koobnayd mowduuciyo qodxaleh sida istirnacayb iyo isdifaacid xerbeegtida ayaa soo afjaray ku dhowaad toban saacadood oo dooda arbacadii iyaga oo ku helay eedeysanaha muhiimka ah tavis michael oo shan iyo soddon jir ah oo lagu helay dembiyo dil culusa iyo dembiyo kale oo halisa oo uu ku jiro weerar culus xerbeegtida ayaa sidoo kale waxay soo celiyeen xukun dil ah oo ka dhan ah aabihiisa george mike michael oo shan iyo lixdan jir ah iyo ninay daris yihiin oo lagu magacaabo william bryan oo labay konton jir ah dhammaan saddexda nin ayaa wajahaya xabsi daa'in eedeysanayaasha ayaa lagu eedeeyey in ay eryanayeen oo ay ku dileen arbery duleedka brinswick ee gobolka georgia bishii februari ee sanadkii mike michaelka yar ayaa sheegay in uu toogtay arbery isaga oo isdifaacaya xeerbeegtida oo ka kooban koob iyo toban qof oo caddaan ah iyo hal qof oo madow ah ayaa diiday sheegashada difaaca iyagoo saddexdaba ku helay inay mas-uul ka yihiin dilka shan iyo labaatan jirka afrikaanka ah duhur wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan idaacadda dhallinyarada ayaad dhegaysanaysaan macallimiinta ka shaqeeya dugsiyada waxbarashada soomaaliya ayaa u badan dhallinyaro ku hana qaaday inta ay socdeen colaadaha dalka kaalin sare ay hadda da'yartani waxay ka qaadanayaan in ay waxbaraan jiilka cusub ee maanta balse duruufo kala duwan oo dhaqaale yari ay ugu horreyso ayay wajahayaan toddobaadkan waxaa soomaaliya laga xusay maalinta macalinka soomaaliga ah iyada oo laga sheekeeyey qiimaha uu macalinka bulshada ku dhex leeyahay wariyaha v o e da magaalada muqdisho cabdicasiis barrow ayaa la kulmay cabdisalaan yarow oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha urur ay ku bahoobeen shaqaalaha oo lagu magacaabo somali congress of trade union oo loosoo gaabiyo sokoto waxaana uu ka wareystay xaaladda uu maanta ku shaqeeyo macalinka soomaaliyeed
cabdi casiis barow aad baa umahadsan tahay waan kaaga mahad celinaa fursaddan qaaliga ah duruufta uu ku shaqeeya macalinka soomaaliyeed waxaa weye mid aad u liidato macalinka waxaa saaran waajibaad iyo mas-uuliyada saaran sidaas si lamida waxa uu leeyahay xuquuqo aasaasi ah oo aad muhiim u ah sahlaya shaqadiisana inuu ka meel keeno ama ardayda soomaaliyeed uu waxbaro marka culeysyada ama xuquuq la-aanta ka jirto goobaha waxbarashada kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ah waxa ay ka saman yihiin mushaariiri waxa ay ka saman yihiin in macalinka haddii uu dhibaata ee lasoo dariisto ama qof ehelkiisa uu geeriyoodo inaanan fasax la siinin waxaa ka mid ah inay shaqada ku badan tahay waxaa loo baahan yahay macalinka macalinka darajooyin bay leeyihiin xifradnimada macalinka xifradda macalinimada waxaa lagu soo galaa darajaa lagu soo galaa waxaa loo baahan yahay macalinka inuu leeyahay waxa la yirahda workloadkiisa inuu qiyaasan yahay inuu isbuuci bixin karo labaatan iyo afar xiisadood sideed iyo toban lix iyo toban iyo inta udhexeyso haddii macalinka la gaarsiiyo in lagu qasbo inuu an average isku celcelis inuu bixiyo maalinkii wax shan ama afar ka badan waxaa weeyaan waxay noqonaysaa macalinkii oo shaqo awoodiisa ka badan la saarayo marka dhibaatooyinka ay macalimiinta ku shaqeeyaan waa dhibaatooyin aanan lasoo koobi karin waxaa ka mid a macalinka hadduu ka soo celiyo wax war ah ama uu cabasho keensada in shaqadiisa uu kuwaanayo si sharci darro ah oo aanan laga fiirsan
sugnaan la-aan dhinaca shaqadaa jirta sidaa tilmaamaysa waxaad iga warantaa waxa ugu badana hadda iskuulaadka sare ama iskuulaadka hoose dalka ku yaala dhiga waa dhalinyaro dalka wax ku bartay intii dhibaatooyinka iyo colaadaha sokeeye lagu jiray ama haddii aan si kale u dhigo colaadihii wejiyada kala duwan lahaa ee soomaaliya soo martay waxaad iga warantaa dhalintaasi dadaalka ay bixinayaan iyo duruufii ay wax ku soo barteen iyo weliba duruufaha iminka ay wax ku barayaan caruurta soomaaliyeed qudhooda maxaan ka tilmaami karnaa ka dhallinyar ahaanse maxay maanta daayarta uga dhigan tahay
dhallinyaradaas tirada badan ee soomaalida ah ee doortay inay ubadka soomaaliyeed wax baraan waxaa weeyaan dhallinyaro ka dheeraysay intii kale marka loo eego waa joyce adag weeyaan waa doorasho ama xulasho aad u adag weeyaan in qofka uu ku qanco xaaladaas adag marka waxaan aaminsanahay macalinka soomaaliyeed weliba dhallinyarada ah ee go-aansaday inuu ubadka soomaaliyeed wax baro isagoo laga yaabo inuusan helin waxbarasho heerka sare ah oo weliba magaranaysa tacliinta ah education inuusan soo sameyn ama wax kale soo bartay dadaal shakhsiyan intuu sameeyey wax gudbinayo waxa uu mudan yahay bogaadin waxaa loo baahan yahay in aqoontiisa inta ay la-eg tahay in lasii horumariyo in asaasiyaadku u baahan yahay ee uu ku horumari karo waxbarashada in garab laga siiyo in fasility fiican meelaha uu ku shaqeynayo goobo wanaagsan inuu ku shaqeeyo in fasax uu heli karo in la dhiirageliyo shaqadaas adag iyo mas-uuliyaddaas adag ee ummaddu u hayo waxaan leeyahay waa wax bogaadin mudan waa wax mudan in magaranaysaa looga abaalceliyo ma ahan wax mudan in ayaga tacadiya loo geysto ama macnaha lagu xadgudbo xuquuqooda
adigu qudhaada macalin baad ahayd ama waad kasoo shaqaysa waxbarashada waqti dheerna waad ka shaqaynaysa inaad macalin noqoto maxay ka dhigan tahay ka dhallinyaro ahaanna markaad dib ugu laabato shaqadaas iyo waqtigaaad ku jirtay bal tafaasiil naga sii qofka dhallinyarada ah ee macalinka ah ee bulsho waxbaray walaahi horta macalinimada waxaa weyaan xifrad la barta xifradaha ugu wanaagsan weeyaan waa xifrad qanaacadeeda aad ay u badan tahay waa xifrad qofka uu dareemayo asagoo waxbana aan haysan asagoo gaajaysan macalinka laga yaaba inuu wejiga saliid soo marsado maanta inuusan soo qadeen ama soo quraacan laakiin ardayga markuu hortaagan yahay ma muujinaya gaajadaas ardayga markuu hortaagan yahay ma muujinayo walaaca iyo walwalka haysta ee qofnimo ma muujinayo dhibaatada asaga gaarka u ah waxa qoyskiisa wuxuu isku dayaa inuu muujiyo farxad si uu u gudbiyo waxa uu raba inuu ardaygaas u gudbiyo so marka macalinimada waxaa weeyaan waa ilhaano gaara weyaan waa wax macnaha qof kasta uusan samayn karin weyaan aniga macalin baan soo ahaa xilli dheer macalin baan kusoo shaqeeyay xilli aan intan ka daayara oo aad dhallinyaraan u ahaa waxaan dareemi karaa culayska iyo mas-uuliyadda culayska ay leedahay shaqadaas macalinimada waan dareemi karaa macalinka soomaaliyeed marxaladda uu ku shaqeynayo waan dareemi karaa waxa ay tabayaan waan dareemi karaa tacadiyada iyo waxyaabaha loo geysanayo waan dareemi karaa adkaysiga ay muujinayaan xilligan adag ayadoo ay og ayagoo macnaha fursad kale heli karo inay u adkaystaan shaqadaas inay sii joogaan ubadka wax sii baraan waxa weyaan mas-uuliyad loo baahan yahay in macalimiinta lagu garab istaago looga mahadnaqo waa gartay in macalinka dunida ama macalinka soomaalida ah maalin la maamuuso laga siiya maalmaha dunida qudheeda maxaad ka tilmaami kartaa arintaasi ma tahay mid lasoo dhaweyn karo
horta waxbarashada caalamka waxay kaga jirtaa kaalin aada muhiim u ah xuquuqo gaar bay leeyihiin macalimiinta wadamada qaar waxa weyaan shaqaalaha ugu lacagta badan weyaan ama ugu mushaaraadka badan weyaan caymis bay helaan caafimaad bay helaan retirement benefit bay helaan howlgab bay helaan macalinka hadduu howlgab noqdo lacag u socdaa jira caalamka kale markaad eegto annaga wadankeena bishii kow iyo tobnaad kow iyo labaatankeedii ayaa waxaa loo asteeyey maalinkan in la maamuuso macalinka soomaaliyeed iyadoo ay tahay dhiiragelin iyo in macalinka la muujiyo muhiimadda uu leeyahay ummadda soomaaliyeed dhallinyarada yaryarka ee soo kacaya ee doonaya inay ku biiraan goobaha shaqadana ay dooran karaan kuliyadda waxbarashada inay dooran karaan si ay macalimiin u noqdaan dhiiragelin weeyaan marka waxaa dhacday xili xilligaas ka horreysay bilowgeedii ayaa dowladdii xilligaa jirtay waxay qaadatay go-aan ah in reer miyiga ay barto sida wax loo qoro sida wax loo aqriyo numeracy and literacy brogramkaas wuxuu ahaa brogram macnaha ama mashruuc ka fajiciyey caalamka intiisa galay oo soomaaliya wuxuu ahaa wadan yar oo tabar aanan hayn dhaqaalihiisa yaryahay aqoontiisa aad u yar tahay markaas ka soo baxay gumaysi waxay ku dhiiradeen in ay dadka reemiyiga in wax la baro horumarinta reemiyiga la oran jiray dhallinyaradii tirada badnaa ee weli waxbarashadooda aasaasiga ay ahayd brimariga kasoo baxay sideedaadka iyo toddobaadka kasoo baxay xilligaas ayaa waxay gaarsiiyeen malaayiin soomaali ah inay afka soomaaliga qoraan muddo kooban
kaasi waxauu ahaa cabdisalaan yarow oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha urur ay ku bahoobeen shaqaalaha oo lagu magacaabo somali congress of trade union sokoto wuxuu magaalada muqdisho ugu warramayay waryaha v o da cabdicasiis barrow halkaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan ay wadajirka ugu luuqeynayaan labada fanaan ee nasiib cali iyo kiin jaamac
Kismayaan degina kalay kalay kalay
laakiin jaamaac iyo nasiib cali heesta ay wadajirka ugu luuqeynayeen ee kaalay kaalaya ayaad dhegaysanayseen welina waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta af soomaaliga ee v o a tartan kubadda cagta ah oo u dhexeeya soddonko soddon kooxood oo ka kala socda xaafadaha magaalada boosaaso kaas oo loogu magacdaray isdhexgalka dhallinyarada iyo horumarkooda ayaa lagu soo gabagabeeyey magaaladaasi warbixintan waxaa magaalada boosaaso ka soo diray wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf tartankan oo toddoba asbuuc ku dhowaad ka soconaya garoonka kubadda cagta ee magaalada boosaaso ayaa loogu magac daray horumarka iyo weliba isdhexgalka dhallinyarada waxaana daawashada tartankaasi oo ahaa mid ay si weyn u daneynayeen dhallinyarada kuwaas oo xamaasadooda iyo weliba dhallinyaronimadooda kusoo bandhigayay garoonka uu tartankan uu ka socday iyo weliba bannaankiisa tartankan oo lasoo gabagabeeyey ayaa waxaa ku loolamayey dhammaan dhallinyarada xaafadaha magaalada boosaaso waxaana hardan iyo weliba taageero qurux badan kadib isugu soo haray labada kooxood ee kala ahaa xaafadda safiina iyo weliba golciise waxaana fiinaalihii guusha ay raacday kooxda kubadda cagta golciise oo riikorayaal maanta ku guulaystay maxamed cabdiraxmaan carab oo ahaa guddoomiyihii tartankan soconaya muddo laba bilood ah ayaa ka warramay sida uu tartankan kusoo gabagaboobay iyo weliba waxa uga dhignaa dhallinyarada maanta bismillahi raxmaan raxiim magacay waa maxamed cabdiraxmaan axmed ku magac dheer carab run ahaantii waxaan ahay guddoomiyihii gooliskaab waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa cayaarihii quruxda badnaa halka ka dhacay run ahaantii ammaantan kuma soo koobi karo dhammaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa muxuu ahaa ilaahay subxaana watacaala oo meel qurux badan loogu dhameeyey wax walbana hadduuna ilaahay kula garabgelin wax muxuu ahaa kuu qabsoomaya ma jirto intaasana dareenkaygana lama soo koobi karo waayo bil waxaan waday iyo bar baa maanta ii soo gabagabay gudoomiyaha dhallinyarada ciyaaraha gobolka bari muuse yuusuf iyo weliba tababaraha xulka kubadda cagta gobolka bari maxamed ismaaciil cunaye ayaa sheegay in dhallinyarada tartankan ay ka dhaxleen waxyaabo badan oo dhexdooda ah maadaama isbarasho iyo weliba kalgacayl dhallinyaradan ay isku muujinayeen runtii shaqo adag bay ahayd shaqada meeshan laga soo qabtay afar boqol iyo konton ciyaaryahan baa isugu yimi oo da-doodu labaatan ilaa shan iyo toban labaatan ilaa shan iyo toban u dhexayso runtii in nin dhallinyaro ah niman dhallinyaro ah oo runtii shaqadan ka soo shaqeeyey iyo shaqada hawsha intaa la ku dhiiradaanina wax cajiiba bay ahayd oo ilaahay loogu mahadceliyo runtiina aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin runtii annagu shirkadda hurra new sports qalabka iyo taabagelinta ayay ahayd dowrkayagu runtiina waa koobkii saddexaad oo aanu inta hadda lasoo xagaa noqday aanu soo gabagabaynayno oo koobkii saddexaad insha allah waxaanuna jecelnahay inaanu mar walba ka soo dhalaalno oo aanu maaragtay dhallinyarada mar walba aanu qayb ka ahaano maadaama aanu ka shaqayno qalabka runtii farxad bay noo tahay koob dhallinyara soo qabanqaadisay oo runtii dhallinyarada gobolka dhammaantood aan uga mahad celinayo uu carab ka mid yahay axmed bashiir ka mid yahay dhammaantood aan uga mahad celinayno ka maamul ahaan isboortiga iyo koobkina maanta waa noo gabagabo wuxuuna socday muddo laba bilooda soddon kooxood baa ka soo qayb gashay dhallinyarada gobolku waxay u baahan yihiin cid galab gasha oo runtii haba ugu horayso dhanka amnigu amniga wax walba ugu muhiimsan insha allahu tacaala maantana maalin gabagabaa uu noo marayaa kooxihii ka soo qaybgalana runtii ninka ugu weynu daayusa shalaatan jir iyo wixii ka hooseeya ayay ahaayeen cabdulaahi cali ugaas oo ka socday mid ka mid a shirkadihii maalgelinayay tartankaasi ayaa sheegay in dhallinyarada ay u qaban doonaan tartamo kuwaan ka waaweyn si dhallinyarada loogu jeheeyo horumarinta isboortiga runtii koobkan oo si xirfadaysan loo soo qabanqaabiyey muddo laba bilood aana socday labadaa bilood goolis waa garab taagnayd waxaana maxaanku idhaahdaa garabtaagnidaasi ay ka soo salbaxaysay oo asaas u ahaa dareen aan dareensanayn inaan mar walba ilaahay dukuu roon yahay bulshada wax ku celinno bulshada ayay wax nooga yimaadaan annaguna bulshadii baan wax ku celinnaa sidii aan haddaba u taageernay ayaan waxaan heegan weli ugu jirnaa inaan bulshada qaybaheeda kala duwan aan diyaar u nahay iminka isboortiskii baa dhammaaday mar dhow waxaa bilaabanaya xafladihii jaamacadaha oo dhammaantood wax dhallinyaro quseeya ah xafladahaasaan taageernaa maxaanku dhahdaa mashaariicda guud ee dalka lagu horumarinayaan taageernaa marka taageeradeennu maba ahaaba maxaa ku xiga ee waa joogto annagoo halkaan ka hayna ayay dhinac kalena ka socotaa oo ma dhammaa ugu dambayntii qaar ka mida dhallinyaradii ka qayb galaysa fiinaalka tartankan kubadda cagta ee boosaaso lagu soo gabagabeeyey ayaan dareenkooda weydiinay magacay waxaa laya maxaan cali khaliif xaashi shucuurtay maanta lama soo koobi karo waayo soddon tiim oo dareemi kartaa soddon iyo laba kooxood ka soo baxay mataqaanaa baawar baan kala soo baxnay awoodaan kulligood baan mataqana ilahi alxamdulilah rabbil caalamiin ilahi mataqaanaa noo suurtageliya inaan fiinaalka nimaadno qaadnana nimanka dhigeeyana waxaan leenahay aan ka badinna mataqaanaa maanta maalintiina maa laakiin berri bay maalintiina noqonaysaa si kastaba tartankan lagu soo gabagabeeyey magaalada boosaaso ayaa soconayay muddo laba bilood ah waxaana u dhexeeyey dhammaan dhallinyarada xaafadaha magaalada boosaaso inta uu tartankan uu soconayay ayaa laga dhaxlay in dhallinyarada ay isku bartaan islamarkaana meesha ay ka baxday tafaraaruqa iyo dhibaatadii ka dhex jidhay dhallinyarada dhexdooda waxaana ugu dambayntii la guddoonsiiyey abaalmarino lacageed iyo weliba koobab halka qaar kale oo dhallinyarada ah intuu tartanka uu soconayay soo bandhigay ciyaaro wanaagsan iyagana la guddoonsiiyey agab isboorti yuusuf maxamuud v o a
aad ayuu mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo nala socodsiinayay warbixintaasu magaalada boosaaso ka soo diray halkaad nagala socotaana laantaaf soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaa la dhelay kulmo ka tirsan champions leaga oo aada u xiiso badnaa naadiga kubadda cagta manchester city ayaa waxa ay u suura gashay in guul muhiim ay ka gaarto naadiga p s g ee dalka faransiiska kadib ciyaar xiiso badan oo dhex martay labada kooxood ciyaartaas ayaa naadiga manchester city waxa ay ka timid gool looga hormaray daqiiqadii kontonaad oo kanan imbabe ka dhaliyay naadiga man city hase yeeshee city oo ciyaarta inteeda badan gacanta ku haysay fursado dhowrana sameysay marka la fiiro inta p s j sameynaysay ayaa u berberiyay ciyaaryahan rahem starlin kadib markuu caawimaad kale gabriel hesus gabriel hesus ayaa daqiiqadii toddobaatan iyo lixaad gool kale oo guusha u sababay naadiga kubadda cagta manchester city u dhaliyey daqiiqadii toddobaatan iyo lixaad kadib caawimaad uu ka helay bernardo silva ciyaarta ayaa ku dhammaatay laba gool iyo gool iyadoo lugtii hore la xusuusto in laba gool iyo waxba naadiga p s g ay kusoo badisay gegadeeda ay ku ciyaarto hase yeeshee guushani naadiga kubadda cagta ee manchester city gaartay ayaa waxa ay ka dhigantah in gruubka kaalinta koowaad ay kusoo baxday oo labaiyo toban dhibcood ay iska leedahay p s g sideed dhibco ay iska leedahay club bruge iyo rb lipzig oo wada dheelayna waxa ay ku kala tageen shan gool iyo waxba oo naadiga rb lipzig ay ku badisay taasina waxa ay ka dhigan tahay in naadiga kubadda cagta ee club bruge iyo rb lipzig ay isku dhibco noqdeen oo afar iyo afar ay isla yeeshaan labada kooxood p s g manchester city labadooda waa ay usoo baxeen wareega xiga ee champions leaguea gruubka b naadiga atletico madrid ayaa guuldaro xanuun badan kala kultay naadiga in naadiga kubadda cagta ee ac milan iyadoo liverpoolna ay laba gool iyo waxba dirtay naadiga borto gruubkaasi ayaa waxaa kaalinta koowaad kusoo baxday naadiga liverpool halka borto ay shan dhibco iska leedahay atletico madrid iyo ac milan min afar dhibcood ay iska leeyihiin bashikstas waxa ay laba gool i gool guultarka lagu dhintay naadiga ayax sporting waxa ay saddex gool i gool dirtay naadiga dortmund gruubkaasina waxaa hogaaminaya naadiga ayax oo shan iyo toban dhibco iska leh sporting club de portugalna waxay leedahay sagaal dhibcood ay iska leedahay dortmundna lix bashiktas wax dhibcayska ma lahan inter ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga shakhtar donesk laba iyo waxba ayana kaga awadrunaatay iyadoo sidoo kale naadiga real madrid saddex gool iyo waxba dartay naadiga f c sharif gruubkaasi naadiga real madrid ayaa kaalinta koowaad labaiyo toban dhibcood iska leh halka interna iska leedahay toban dhibcood spartigna waxaay laba gool iyo gool dartay naadiga napoli kulan ka tirsan euruban league oo kulmadii shalay dhacay ka mid ah kulmo kale ayaa maanta dhici doona oo kooxuhuna waxay isku arki doonaan naadiga kubadda cagta ee monaco waxay leli doonta real sociedad b s v anhoven waxay leli doonta naadiga stam graz leicester city waxay la dheli doonta naadiga leagia warzava halka frankfort iyo royal antwerp ay wada dheeli doonaan galatasaray iyo makhse ayaa sidoo kale oblasan locomotive waxay la xiri doonta naadiga lazio roma iyo zoria ayaa wada dheeli doona halka tottenham iyo muran ay wadballansan yihiin monaco iyo real sociedad ayaa sidoo kale kulan indhaha lagu haya ah olombiakos iyo fenerbahj ayaa dheeli doona dhegeystayaal waxyaaba kusoo kordha natiijooyinkan waad idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaara halkaas inoo joogto
jamaal axmed cismaan iyo wararkii dhinaca ciyaaraha ayaan intaas uga gudbaynaa haatana mar kalean dib ugu noqonaynaa heesaha barnaamijka ku jira maxamed bakaal ciro heestan uu ku luuqaynayo markaana nala dhegeysta
malaha indhahan ilmada ubayo moogiidebada qalbiga inkato sidaan kuu ahayalaan kuu tursinaye waxaad ulateed ku ursantihiyo dunida idilkee dartaa ina yahay nafiibin lahaydada inkiro akuyaysadkaynka mabayl baxdigaye ishqigayaftuubay halkaa ku ilow ishqigayaftuubay halkaa ku ilow malaha indhahan ilmada ubayo moogiidebada qalbiga idka tee yesa malaha indhahan ilmada ubayo moogiidebada qalbiga idka too sidaan ku ahay allaan kuu tuusinaye waxaad ulateed kuursantiyo dunida idilkee dartaa ina yahay nafiibilahaydada inkiro cabkuyaysakeynka mabayl baxdide ishqigayaftuubay halkaa ku ilow ishqigayaftuubay halkaa ku ilow malaha indhahan ilmada ubayo moogiidabada qalbiga idka tee
guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waa naga intaas dhinaca farsamada waxa uu ahaa maxamed cabdi xasan sandheere waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kala kulmayna sidaas iyo nabadgelyo